galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegaystayaal waa galab khamiisa kow iyo labaatanka bisha februari sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada barina haatan waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaaliya datcam iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar waxaana galabta wadajir idaacaddeennu kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a dunida oo maanta laga xusayo maalinta afka hooyo
maalinta caalamiga ee la xusayo afafka adduunka guud ahaan gaar ahaanna afka hooyo ama afka soomaaligan u dabaaldegnay annagoo adduunyada sida maanta oo kaleba ay u xusayso oo kale u xusnay innagu soomaali haddaynu nahay muhiimad gaaray noo leedahay muhiimadda gaarkay noo leedahay waxaa weeyaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegino waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ahi ay horumarta uga gaartay waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo taas waxaa la dhahaa waxbarasho aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee kulankii ra'iisul wasaaraha dalka etoobiya iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dab xooggan oo burburiyey guryo badan oo ka kacay goob taariikhiya oo ku taala caasimadda dalka bangaladesh ee daka ayaa waxa uu gallaaftay nolosha dad ka badan toddobaatan qof dabkaasi ayaa xilli dambe oo xalayto waxa uu ka bilowday mid ka mid ah dhismayaal ku yaala aagga la yidhaahdo jok bazaar ka hor inta si dhaqsi ah aanu ugu fidin afar dhismo oo kale saraakiisha debdeminta ayaa waxa ay sheegeen in inka badan oo ka mid ah dadka geeriyooday ay ku go'doomeen gudaha dhismahaasi ugu yaraan konton ruux oo kalena la sheegayo in ay ku dhaawacmeen sababta dabkaasi keentay ayaan weli la ogeyn
ciidamada uu maraykanku taageero ee suuriya ka dagaalama ayaa u dhow inay kooxda i s ka xoreeyaan goobtii u dambeysay ee ay kaga jireen dalkaasi suuriya qoraal ay isbahaysiga halkaasi ka dagaalama soo dhigeen barta twitterka ayay ku sheegeen in intii badnayd ee dagaalyahanadu ay weli harsan yihiin iyagaoo intaasi sii raaciyey in ciidamadan uu maraykanku gacanta siinayo ay sii wadaan in ay qaabilaan dadka rayidka ah ee kasoo cararaya kooxda si ay u badbaadaan warka isbahaysigaah ayaa soo baxay saacado uun kadib markii xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ee kurdiyiinta ay hogaaminayaan ay jebiyeen goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanada isis taas oo ay weli ka haystaan deegaanka layidhaahdo baguusa si ay u soo daayaan boqolaal qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa waxa uu joogay magaalada beijing maanta oo khamiis ah halkaasi oo ay uga bilaabatay booqasho laba maalmood ah si uu u xoojiyo muuqaalka wasakhaysan ee caalamka uu ka aaminsan yahay dalkaas oo ka dhashay dilkii loo geystay wariyihii sacuudiga jamaal khashakji iyo sidii loo xoojin lahaa xiriiradooda dhaqaale laakiin waddadii loo qaadi lahaa in lasii wanaajiyo xiriirka sacuudiga iyo shiinaha ayaa waxaa hareeyey caqabado siyaasadeeda dalka shiinaha ayaa wuxuu u sheegay dalka iiraan in booqashada dhaxal sugaha aanay saameyn ku yeelanaynin ku lug lahaanshihiisa gobolka madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa waxa uu u sheegay afhayeenka baarlamaanka iiraan cali larjani arbacadii shalay ahayd in dadaaladiisa ku aadan istaraatiijiyadda guud ee saaxiibtinimo ee iiraan aanay wax iska bedelayn
shan muwaadin oo maraykan ah oo ka mid ahaa sideed nin oo la xiray dhammaadkii toddobaadka dalka heyti iyaga oo sita hobka sida darandooriga u dhaca ayaa dib ugu soo laabtay dalkan maraykanka mas-uuliyiinta maraykanka iyo kuwa haiti ayaa sheegaya in nimankaasi ay ka baxeen caasimada dalkaasi ee bort prince galabnimadii arbacada ka hor intaan maxkamadeyntooda waqti loo qaban macadda waxaa raggani dacwadda lagu qaadaya ee noqonaysa gudaha dalkan maraykanka iyo weliba meesha lagu hayo laba nin oo serbiyan ah ayaa sidoo kale la xiray oo mid ka mid a uu yahay nin deganaanshiye joogto ah ka haysta dalkan maraykanka
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha somalilan iyo wefdi uu hogaaminayo oo safar ku jooga dalka etoobiya ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalkaasi abi axmed waxaana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsanaa xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale in dib loo bilaabo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray waryaheena v o a barqad maxamuud kaariye kulanka dhex maray wafdiga madaxweyne muuse bixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed islamarkaana ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan labada xukuumadood ayaa lagaga wada hadlay arrimo la xidhiidha dhinaca amniga ganacsiga isu socodka iyo sidoo kale wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya in dib loo bilaabo markii kulankaasi dhammaaday ayaa qoraal lagu baahiyey barta xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku leeyahay baraha bulshada gaar ahaan facebook ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay isla garteen xoojinta xidhiidhka shacabka labada dhinac iyo xaqiijinta badqabka iyo nabadgelyada shacabka u dhashay etoobiya ee ku nool somalilan warmurtiyeedkaasi kooban ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne biix uu aqbalay soo jeedin uu ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya soo jeediya oo la xidhiidha in la xoojiyo xidhiidhka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya geesta kale war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan oo ku saxiixina afhayeenka madaxweynaha maxamuud warsame jaamac ayaa lagu sheegay in somalilan uga mahadnaqiso shacabka iyo dowladda etoobiya habka soo dhoweynta wafdiga madaxweynuhu ay kala kulmeen war-saxaafadeedkan ayaa lagu yidhi somalilan waxay soo dhoweynaysaa lana qabtaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dogtor abiy axmed in geeska afrika noqdo meel nabad ah dalalka geeska afrikana iyadoo mid walba loo qadarinay jiritaankooda dhuleed iyo madax bannaanidooda qarannimo inay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo horumarka mandaqadda kulanka wafdiga madaxweyne biixiyo ra-iisul wasaare abiy ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in laysku afgartay in arrimaha somalilan iyo soomaaliya lagu xaliyo wadahadal iyo fagaaro caalamiya lagana fogaado baa lagu yidhi war-saxaafadeedkan wax kasta oo keeni karo colaado cusub iyo xasarado hor leh oo ka curto gobolka geeska afrika war-saxaafadeedkani ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa sidoo kale lagu yidhi somalilan waxay ku aasaasan tahay go-aan shacbi waxaana tixgelinaysaa daris wanaagga iyo nabadkooda noolaashaha waddamada geeska afrika iyo kuwa beesha caalamka balse waa lagu yidhi war-saxaafadeedkan oo sii socday wadahadal iyo nabad waarta waxay ku imanayaan soomaaliya oo kawaantooda been abuurka cadaawada iyo colaadda au hayso shacbiga jamhuuriyadda somalilan iyo horumarkooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkan kulanka xalay dhex maray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya iyo wafdiga madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa noqonaya kii u horreeyey labada dhinac dhex mara barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
maanta oo kale koob iyo labaatanka bisha februari sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee afka hooyo sida ay sheegtay qaramada midoobay ugu yaraan saddex iyo afartan boqolkiiba luuqada ah ayaa lagu qiyaasay lix kun oo luuqadood oo dunida looga hadlo in ay halis ku jiraan sababtoo ah dhowr boqol oo luuqadood oo keliya ayaa fursad u helay inay ka mid noqdaan hanaanka waxbarasho ee dadweynaha wax ka yar boqol luuqadood ayaana loo adeegsadaa ereybixinta farsamooyinka casriga ah afka soomaaliga ayaa la sheegaa inuu ka mid yahay afafka halista ku jira magaalada muqdisho ayaa ka mid ahayd meelaha maanta laga xusay maalinta afka hooyo jaamac buule jaamac ayaa arrintani ka waraystay cabdulqaadir nuur xuseen maax oo ah agaasimaha akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay maanta adduunyada ayaynu la qabnaa kow iyo labaatanka bisha februaayo labada kun sagaal iyo tobanka maanta ay ku beegan tahay waxaan u dabaaldegnay maalinta caalamiga ee la xusayo afafka adduunka guud ahaan gaar ahaana afka hooyo ama afka soomaaligaan u dabaaldegnay annagoo adduunyada sida maanta oo kaleba ay u xusayso oo kale u xusnay inagu soomaali haddaynu nahay muhiimad gaaray noo leedahay muhiimadda gaarkay noo leedahay waxaa weeyaan in afkeenna dhibaatooyin badan baa ku dhacay afkeenna intii burburka dalka uu ka jiray bal inaynu isxog waraysanno iska warsanno bal xaalka afku siduu yahay sanadba wixii horumara ama dib u dhace kusoo kordhay wixii burburkii ku dhacay ee dalku kasoo wada qabanayo dhinac walba ee waxa afka laga qabtay ama laga qaban karo sanadkii hore ballamihii aan dhiganay ee ahayd afka in wax laga qabto maxaa laga qabtay maxaan la qaban maxaa loo qaban waayey waaya waxaad nala wadaagtaa waxyaabaha aad qabataan maanta oo kale markaad isu timaadaan si aad u aragtaan miisaanka aad sheegtay bal milicsiga gadaal aad u fiirinaysaan wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomin iyo caqabadaha iyo wanaagga afka ku soo kordhay wax nala wadaag aad baad umahadsan tahay horta dadka afka aqoonta u leh baa lagu casuumaa hadday tahay dad wax qora qorayaal hadday tahay dadka macalimiinta barayaasha af soomaaliga hadday tahay cilmi baarayaal afka wax ka qora hadday tahay suugaanley sida dadka maansada ku tiriya dadka inahaasee afka ku xeeran ama xeerada afka kulaala ee haya ayaa lagu casuumaa maanta oo kale iyagaasaa marka hadla oo markaa ka hadla afkii oo dadkii wax ka qabtay bogaadiya wixii kale markaa dhiman sheego oo tilmaama marka runtii marka laga hadlo annaga afkeenna afkeenna soomaaliga ama afkeenna soomaaligii dadka ka hadlaa ama marxaladda maanta joogtaa meel ammaan badan loo soo jeediyo ma marayo maxaa yeelay afka waxyaabihii afka hayn jiray ama horumarin jiray oo dhan baa dalka baaba'san akadeemiyadan aynu ka hadlaynay akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ahayd oo ahayd meeshii guddiga af soomaaliga ay fadhiyeen ee afka looga dhawaaqay lagu bilaabay ilaalin jirtay hadda unbay haddana dib usoo noqonaysaa way burbursan tahay wixii yaalay agab ahaa ma aalad ahay afka loogu adeegi jiray waa la qaatay dadkii aqoontaa lahaa xilligaa joogay iyo kuwii kale ku xigeen wax ka bartay ee iyaguna ka dambeeyey way gaboobeen way dhinteen way fogaadeen manhajkii iyo waxyaabihii kale afka iyagana iskuullada lagu dhigi jiray iyo barayaashii dhigi jiray iyaguna kuwii hore ma aha afkii afkii hore ma aha dadkii bulshadii way isbedeshay marka afkeenna waxa laga sheegayaa waxaa weeyaan war aynu dadaalno aynu boorka ka jabno war aynu sidan wax u dhaano war aynu jiilka dambe noloshu waa qori isu dhiiba dadka waxyaqaanow dadka odayaasha ahow dadka aqoonta lahow jiilka dambe aynu shuclada gaarsiino waaya waraysigeennu sidaasuu ahaa gudoomiye maax marka markii aad malacsateen sanadkii tegey iyo sanadihii hore howlihii aad soo qabateen iyo sanadkan xaalka meeshuu marayo in badan soomaalida way ka dheragsan tahay inta hadda aad carabka ku dhufatay ee daruufaha adag waana lagu baraarugay adiga iyo dadka shakhsiyaadka iyo ururada u istaagay dartood in bal afka wax laga qabto maxaa wanaag ah ood xusi kartaa oo af soomaaliga ama soo kordhay ama uu haystay oo ku mintiday wanaagga ugu weyn ee maanta milgaha leh aan haynaa waxaa weeyaan in la hadal hayo shaygu haddii la hadal hayo waxbaa laga qabanaya cid walba hadday aqoon-yahan tahay hadday dhalinyaro tahay hadday haween tahay hadday cid walba oo qofkii af soomaali ku hadlaaba maanta afka wuu hadal hayaa waxa loo hadal hayaana waxaa weeyaan afka in sidan loo dhaamo oo la horumariyo oo wax laga qabto oo galdaloolooyinka iyo dhibaatooyinka afka daaqadaha ku furan oo ilbaxnimadu ay keentay oo burburku uu keenay oo dagaalada sokeeye ay keeneen daaqadaha ku furane in daaqadaha la owdo afka wax laga qabto waa la hadal hayaa marka waxa ugu weyne maanta aynu haynaa waxa weeyaan waa hadal haynta waxaa kaloo iyadana jira dhalinyarada hadda so- dambe hadday saxaafad tahay iyo hadday kuwo wax qoran yihiinna aad bay afka wax uga qoraan ama hadday tahay saxaafadii way ku hadashaa afka aad bay ugu gacanta ugu hayaan qoraallo badan oo ka badan berigii afka uu af ahaa qoraallo ka badanna waa la sameeyo akademiyada way tira koobtay weliba labada kun sideed iyo tobankii bishii december waxaan qabanay qoraayaashii muqdisho ugu badnaa ee wax qoray buwaagtoodii baan tartan siinay ilaa shan buug ayaanu abaalmarin siinay mid lacageed iyo shahaadooyin aanu siinay waa tahay ugu dambayntii akadeemiyada dhaqanka iyo afka ee adiga madaxda ka tahay iyo tan kale ee akadeemiya goboleedka af soomaaliga ee aga waxaa eh, laydinku xantaa dabcan fulay xantii ma mooge waxqabadkiina shanqar baa u badan ee wax soo saar ma lahan arrintaas maxaad ka leedahay arrintaa waxaanu la qabnaa dadka balaayo lagula qabo wixii wixii lagula qabaa annagu horta markaanu akadeemiyada nahay qaranka waa tii tii qaranka tii dowladda tii dowladduna hay-adaha dowladda oo dhami way si isku heer bay marayaan laakiin oo waxaa weeyaan wixii dayactir baa xitaa hadda akademiyad lagu wadaa wasaaradda maanta hadda ee dowladdu sanadkan waxay oo xitaa budgetka miisaaniyadda ugu dartay inay dayactirto akademiyada ay dib u howlgeliso marka waxyaabaha waaweyn ee dowladdeena hadda ay ku fakerayso waxaa ka mid ah akademiyada in la dayactiro dhismaheedii iyo jiritaankeedii iyo nidaamkeedii lasoo celiyo marka shaqaduna waa tallaabo tallaabo hadda xitaa waxaa soo bixi doona bishan adigu aynu ku jirno maaso markay dhammaato bishan aynu ku jirno maaso horaanteeda buug naxwaha oon qornee la yidhaha naxwaha fudud oo weli noociisa aan la arag oo noocyadii hore aan ahayn oo loogu talagalay hadda iskuullada iyo manhajka iyo waxyaabahan in lagu barto marka hawshu way socotaa laakiin waa doqon ma garato annagu marka odhan mayno waxba lama qabto laakiin waxaan odhanaynaa wax waa la qabtaa haddeer waana la qaban doonaa laakiin sida bulshadu ay doonaysay weli ma aha
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir nuur xuseen maax oo ah agaasimaha akademiyada cilmiga fanka ee soomaaliya waxa uu khadka taleefonka ugu waramayey jaamac buulo jaamac halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ay horumarka uga gaartay xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay waxbarashada ayaa ah mid la kowsata nolosha aadamaha geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manaahijta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeel dheer waxbaridda kuna sugan dalka swiden waxbarashadu sidaad og tahay waa xaq asaasi oo ka mida xuquuqda bani aadamka wuxuuna heerka waxbarashadu saameyn ku leeyahay caafimaadka cimriga qofka iyo sidoo kale dhaqaalaha caalamkan aan joogno hadda dhanka waxbarashada laba qaybood baa loo kala qaybin karaa qayb dunida saddexaad oo laba boqol iyo lixdan iyo laba milyan oo caruur ah iyo dhalinyaro ayna markaa waxbarashadan ayna helin sida ay markaa qaramada midoobay markaa ay qiyaasayso asbaabo kala duwan daraaddeed kharash iskuul la'aan macallin la'aan agab la'aan iyo waxyaabo kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale dhanka kale waxaa jira dalal aad uga horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka scandinavianka oo ay ka mid yihiin dalalka bariga asia sida jabaan iyo kuuriya iyo singabore iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga maraykanka sida canada iyo maraykanka oo kale waxaa xusid mudan markaa in afartanka dale ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo afrikaana waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa mid leh markaa manhaj ujeeddo ku salaysan oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maahee manhajka iyo broseskan waxbarashada ee le markaa dhinacyada kala duwan sida macalinka fasalka waxyaabaha bannaanka fasalkiisa lagu samaynayo waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo ujeeddadaasoo tusaale ahaan noqon karta in la soo saaro arday fakeraya arday xor ah arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya arday aqoontii baadhan kara keligiis iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeeddo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad oo macallinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xidhiirkii markaa ka socdaa oo macalinkii ayaa wax gudbinaya ardayga u gudbinayo ardaygiina waxba kama soo noqonayaan halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macalinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo la isweydaarsanayo marka laga hadlayo waxbarashada waxaa laga maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xidhiir la leh waxbarashada haddaba muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta waxaa arrintaasi faahfaahinaya cismaan shariif khaliif oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta kuna sugan dalka masar marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta waxaynu u baahannahay inaynu fahano maxaa la dhahaa waxbarasho maxaase la dhahaa barbaarin waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax laba la barayo taas waxaa la dhahaa waxbarasho aqoontuna waxaa weeye shay shaygii oo loo barto sida uu ahaa Ah, haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta barbaarinta waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la berayay ee khibrad inuu u leeyahay marka la- waxay kaloo rabnaa inaynu fahamno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso ee barbaarintu barbaarintu waxay hiigsataa en, in kor loo qaado en, qiyamka insaaniga ah qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca en, dadka bulshada bashariga ah la bedelo in la bedelo taasay hadafkeedu yahay marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada waxaa guda weyn tarbiyada waxaa juz qeyb kamida ah waxbarashada marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno mujtamaca waxay u tahay lafdhabar ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xadaaradeed iyo korriinka xagga en- en dhadhan ee mujtamaca leeyahay keliya inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya hadduusan lahayn sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo wadanka la yidhaahdo jaban la yidhahdo waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya dad xagga teknolojiyadda ku horumaray dad iyaga oo yar yihiin resources ay leeyihiin ay yar yihiin dad horumar ayaa kugu soo dhacaya marka waa waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay lafdhabartu waxa tarbiyada waxaa weeye in la barbaariyo in la barbaariyo dadka soo korayo la barbaariyo qiyam fara badan lagu barbaariyo diyaarinta manaahiijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay dalalka caalamka ee ku horumaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka fiinland oo ka mid a dalalka qaaradda yurub ee hanaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay iyada oo tobankii sannaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaanqaado waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macalin jaamac oo in ka badan labaatan sano macalin ka ah dugsiyada dalka fiinland
manhajka finland wuxuu u kala qaybsamaa toddoba qaybood qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhadal dhaqanka maadaama wadankan uu yahay wadan dad kala duwan uu ku nool yahay ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan luqado kala duwan ardayga waxaa lagu abaaminayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhadal dhaqanka Ma- nambarka labaad ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabero nolol maalmeedkiisa ardayga finland degan ee galaaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo eh, inuu macnaha eh, homeworkiisa kasoo shaqeeyo leyligiisa kasoo shaqeeyo wixiisa uu tartiibkiisa waa midda labaad waa lagu dhiirigelinaya number saddex fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga sheekada en, eh, ha- eh, hadalka macnaha tacaaliga ah en, xisaabta inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan waa midda manhajka cusub ee labada kun iyo lix iyo tobanka adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah wa- waa ma- labada kun iyo lixda iyo tobanka manhajka macnaha way nagu cusub tahay tan waxaa lagu daray in galaaska saddexaad lagu baro programmingka uu ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baraya sidii cayaar iyadoo cayaar oo kale ayaa loo barayaa macalinka ayaa hagaya ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudbo afraad haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbin loo u gudbayaa maadooyinka eh, suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof eh, haga ah hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xagee buu rabaa inuu aado ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuullada dugsiga sare Eh, finland eh, waxay leedahay eh, farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan arday walba iyo meesha uu xiiseynayo in markaa lagu hago lamber lix eh, ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku meel yahay ardayga waxaa la barayaa deegaanka u xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo oo- oo- oo laga yaqaana magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku heeraarsano teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo iyo wada shaqayn guud ar- ardaydii kale Eh, tan toddobaad waxa weeye garashada iyo maskaxda maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka u taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan siday isugu xirmaan macnaha eh, luqadii iyo iyo xisaabta oo kale masalooyinkii iyo xisaabta oo kale siday isugu xirmaan Eh, midda aan meesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye markaas sanadka markuu u dhamaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeeddada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada sida uu sharaxayo axmed iid obsiye oo ah khabiir ku xeeldheer waxbaridda kuna sugan dalka suudan Eh, dalalka horumaray waxaan loo yaqaano haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in eh, marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya Eh, waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in eh, laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan eh, dalalka bariga asia iyo dalalka scandinavianka oo dalalka bariga asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aada u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada wakhtigeeda uu dheeraado oo waxbarashadan loo arka inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahaya inuu darajadaha ugu sarreeyo uu keeno u tartamo halka dalalka scandinavianka mag- tusaale ahaan sweden iyo finland oo kale waxbarashadu eh, tartankaas markaa ayna ku salaysnayn Eh, mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ee ardaygu uu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo waxbarashadii la jeclaysiiyo lala xidhiidhsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka deegaanka keynta iskuulka ku xidhiidhsan ah, ku hareersan in markaa lala xidhiidhsiiyo oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in eh, lala xidhiidhsiyo waxyaabo practical ah oo inta keynta la geeyo eh, dhowr qori lasoo qaado oo la idhaahdo afar qori iyo shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa eh, eh, xurriyaddii markaa inuu si tartiiba oo degdega u- u u bilaabo markaa waxbarashadii waxaa jira eh, falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in eh, la yareeyo tusaale ahaan eh, imtixaanada oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaadhsiiyaan sidaa daraaddeed eh, dalka sweden oo kale ilaa sanado dhow lixaad fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka labayo tobnaad baa imtixaano la qaadi jiray hadda arrintaas way iska bedeshay ar- am, sidaas Eh, marka falsafado kala duwan baa jira oo waxbarasho oo oo ka jira markaa dalalka horumaray laftooda sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa eh, tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin marka dalalkaas oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn eh, manhajkii uu aada u liito eh, uuna casrigii la soconin eh, eh, la soo saarayo wixii caruur ardaydii la soo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn
tusaalaha kale ee dalka fiinland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guulaysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar sidoo kale dalkaasi ayaa ku guulaystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aad ugu dhow hoyga ay deggan yihiin sida uu faahfaahinayo cabdulqaadir ibraahim jaamac oo loo yaqaano macallin jaamac oo in ka badan labaatan sanno macallin ka ah dugsiyada dalka fiinland waddankan finland toddoba jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad fasalka koowaad markii lagu bilaabo ardayga is- iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha ayuu tegaya oo oo ka- oo ka tirsan yahay keligii baa baxaya wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro ardaygii isaga ayaa tegaya iskuulka keligiiba ayaa ka imaanaya isagoo furihiisa wata ayuu guriga u furanaya aqalku galaya waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan marka waddankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safetyga Uh, uma baahna in ardayga bas soo maro xaafadii xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga ka ugu badan laba kilomitr u jiraa ka ugu badan ka ka ugu yarna macnaha een, nus kilomitr buu u jiraa iyo wax ka- wax- wax la halmaala
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa washington waxaan soo gaaray qeybihii ka harsanaa idaacaddeenna qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qaar kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban
ciidamada uu maraykanku taageero ee suuriya ka dagaalama ayaa u dhow inay kooxda isis ka xoreeyaan goobtii u dambeysay ee ay kaga jireen dalka suuriya qoraal ay isbahaysiga halkaasi ka dagaalama soo dhigeen barta twitterka ayay ku sheegeen in intii badnayd ee dagaalyahanadu ay weli harsan yihiin iyagoo intaasi sii raaciyey in ciidamadan uu maraykanku gacanta siiyo ay sii wadaan in ay qaabilaan dadka rayidka ah ee ka soo cararaya kooxda si ay u badbaadaan
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ayaa tegay magaalada beijing maanta oo khamiis ah halkaasoo uga bilaabatay booqasho laba maalmood ah si uu u xoojiyo una dhayo muuqaalka wasakhaysan ee caalamku uu ka aaminsan yahay dalkaasi oo ka dhashay dilkii loo geystay wariyihii sacuudiga jamaal khashaqji iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal laakiin waddadii loo qaadi lahaa in lasii wanaajiyo xiriirka sacuudiga ee shiinaha ayaa waxaa hareeyay caqabada siyaasadeedda dalka shiinaha ayaa ku wargeliyey iiraan in booqashada dhaxal sugaha aanay saameyn ku yeelanayn kulugulaashaha dalkaasi ee gobolka madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa wuxuu u sheegay afhayeenka baarlamanka iiraan cali larjani arbacadii shalay ahayd in dadaaladiisa ku aadan waa dalka shiinaha istaraatiijiyadda guud ee saaxiibtinimo ee iiraan aanay wax iska beddelaynin
shan muwaadin oo maraykan ah oo ka mid ahaa siddeeda nin oo la xiray dhammaadkii toddobaadka iyaga oo sitaa hubka sida darandooriga u dhaca ayaa dib ugu soo laabtay dalkan maraykanka mas-uuliyiinta maraykanka iyo kuwa haiti ayaa sheegaya in nimankaasi ay ka baxeen caasimada dalka haiti ee bort prince galabnimadii arbacada ka hor intii aan maxkamadeyntooda waqti loo qabanin ma cadda nooca dacwad ee lagu soo oogayo raggani iyo sidoo kale meesha lagu hayo laba nin oo serbiyaan ah ayaa sidoo kale la xiray oo ka mid ahaa oo mid ka mid a uu yahay muwaadin oo mid ka mid a uu yahay nin haystaa deganaanshiyo ka haysta gudaha dalkan maraykanka dab xooggan oo burburiyey guryo badan oo ka kacay goobaab taariikhiga oo ku taalla caasimadda dalka bangaladesh ee dhaka ayaa gallaaftay nolosha dad ka badan toddobaatan qof dabkaasi ayaa xilli dambe oo xalay waxa uu ka bilowday mid ka mid ah dhismayaal ku yaala aagga jok bazaar ka hor inta aanu si dhaqsi ah ugu fidin afar dhismo oo kale saraakiisha debdemiska ayaa waxa ay sheegeen in in badan oo ka mid ah dadka geeriyooday ay ku go'doomeen gudaha dhismaha ugu yaraan konton ruux oo kale ay shilkaasi ku dhaawacmeen sababta dabkaasi keentay ayaan ilaa iyo hadda caddeenoo la baaraya
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban waxaa maanta dunida looga dabaaldegayaa maalinta afka hooyo haddaba afkeena hooyo ee soomaaliga miyuu hormaray mise dib ayuu u dhacay marka loo eego afafka kale ee dunida lagaga hadlo oo xubinteenna dooda gaaban waxaa igu marti ah jaamac maxamed mahad jaamac suley iyo maxamed xuseen sabriya diinaari labaduba waa barayaal jaamacadaha magaalada iyo dugsiyada sare ustaad maxamed xuseen diinaari ayaa hadalka ku hormaraya runtii waa mid taasi aan shaki ku jirin in afka soomaaliga muddadii u dambaysay ee dhowr iyo labaatanka sano ahayd inuu galay dibudhac aada u weyn oo weliba saameyn ku yeeshay dhammaan bulshada soomaaliyeed haye jaamac marka hore soomaalida waa u hambalyeynayaa luqadoodana ay isticmaalaanna aniga hadda ka fikir ahaan waxaan isleeyahay luqadda rasmiga ah soomaalidu way isticmaashaa bulshadeeda soomaaliya ku nool afka soomaaliga way wada isticmaalaan waa taa hadda ku wada hadlaynaba
maxamed waxaa tiri dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey afka soomaaliga waa si hoos ayuu usii socday maxaa ku sababeynaysaa waxaa hoos u dhaca keenay markii luuqadda soomaaliga la yari ama dowladdii kacaanka ay go-aamisay in la qoro afka soomaaliga muddo koob iyo toban sano ah ay soo socotay sidii loo diyaari lahaa luuqad soomaaliyeed oo qoran runtii aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa dadaal dheeraada u galay in lasoo saaro luuqad qoran oo af soomaali ah muddadaas ee dowladda ay jirtay waxay isku xilsaaraysay soo saarista ereyo cusub iyo in la helo ereyo bixin teknolojiyadda ku saabsan ama maadooyinka santifiga ah intii xilligaas ee dowladda jirtay aqoon-yahanadii ama guddigii u xilsaarnaa luuqadda waxay mar walba ay isku taxaluujinayeen inay helaan maadooyinka cilmiga ah ereyada ku jira in la soomaaliyeeyo si dhallaanka soomaaliyeed ay u helaan aqoon ay afkooda ku fahmaan kadib markii burburtay dowladdii soomaaliya ee ka baxday runtii dalka burburka uu galay keliya ma uusan noqonin burburka amniga iyo dhismaha balse waxaa burbur uu soo gaaray luuqadii soomaaliga lamana helin aqoon-yahano dib ugu istaagay ama ilaaliyey buugaagtii iyo qaamuusyadii u deganaa ee dowladdii ka baxday halkaasi ay diyaarisay ama madaxafyada yiilay taasi marka waxay keentay in si shakhsiyaad ah ay aqoon-yahano ugu istaagaan inay iskuulaad ayaga ay maamulaan ay samaystaan oo aanan dowlad hoostegin kadib waxaa dhacday in la isticmaalo manaahij dalal kale ay leeyihiin oo ku qoran afaf kale sida luuqadda ingiliishka iyo luuqadda carabiga soomaalida ku kala firdhootay caalamka waxay wax ku bartaan afaf shisheeye qiyaas cunug laba iyo toban sano dugsi sare ku dhameeyey lagu soo baraya luuqad carabi ama luuqadda ingiliishka ama midda sawaaxiliga ah jaamacaddiina sidoo kale luuqad kale ku qaatay heerka uu la ekaa karo luuqadiisa soomaaliga ah jaamac waxaa tiri luqadda soomaaliga waxba kama halaabin dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey wadadii loogu talagalana way ku socotaa maxaa ku ayidaysaa cilmi marka la yidhaahdo iyo luqad ama af marka la yidhaahdo way kala duwan yihiin hadba cilmiga luqadaad rartaad ku qaadan kartaa laakiin aqoonta dalkeenna waxay noogu yimaadeen luqado kala duwan laakiin macalimiinteenna kheyr allaha siiye waxay mar walba ku dadaalaan in ardayga ay ku fahansiiyaan luqadiisa maadaama dowladdu inaga burburtay lama dhihin manhaj af soomaaliya ma isticmaali karno ama aqoon-yahanadii way kala firdhoobeen qaar way iska geeriyoodeen meeshaas ha lagu joojiyo luqad af soomaali ah oo luqadaha kale oon ku qornayn cilmi hala keena lama dhihin caalamkana waxaan ognahay hadda luqadda englishka in caalamka laga wada isticmaalo sidaa ay tahay wadamo naga waaweyn oo aqoon-yahano leh ayaa waxay isticmaalaan englishka balse luqadoodiina ma aysan ka tegin oo bulshadii way isticmaalaan sidaa awgeed hadda tiknolojiyadoo kale badanaa waxaa waaye waa luqadda englishka dowladdeena markay burburtay manaahij kale naloo keenay isla manaahijii laguma fasirin carabi haddii la keenay carabi kale laguma sharaxin haddii english la keenay english kale laguma sharaxin markii manhaj la keenay tusaale biologia la keenay oo english ah biologiga englishkaasi ee hadda tusaale ahaan ee dowladda soo saartay laguma sharaxin english to english ma aha english to soomaaliya macalin ku sharaxaya sababtoo ah cilmiga wuxuu xoog u saaran yahay luqado kale tusaale hadda wadanka greeg oo kale cilmiga waa ta looga dambey jiray greegi marka ereyadiisii afka soomaaliga ah waxaa lagu sheegayaa macalimiintu waxay ku sheegayaan afka soomaaliga laakiin waxaan kala saaraynaa af soomaaliga ma joogsaday mise waxaa ku yimid qalal yaraa ku yimid waxaan dhihi karaa aniga qalal yar oo la sixi karo oo ay sixi karaan wasaaradda waxbarashada wasaaradda diinta iyo qofka ay sixi karaan wa laakiin waxaan ka hadlayaa oo keliya arday ama qof soomaali ah oo ku nool soomaaliya dhowrka gobol ay ka kooban tahay luqadda wuu isticmaalaa walow ay iska jiraan qalad yar yar ah oo dhanka naxwaha ah way iska jiri karaan laakiin ma aha mid lagu aanayn karo luqadii way burburtay afkii wuu burburay dhulkuu galay micnaheedu kama dhigna
maxamed waxaa tiri
afkii hoosu usii dhacay marka meelaha la dhihi karo ciladahaas waa ay ka yimideen inuu afka hoos usii dhaco ama dhulka uu sii galo maxaa ku tilmaami lahayd Een, runtii aan luuqadda ee, soomaaliga ah een, waa hubaal in ay ummad badan oo soomaaliya ay ku hadlaan laakiin balse waxaa jirto luuqaddu ma kobacday ee, muddadii dhowr iyo labaatanka sano ahayd mase waxbaba kasii lumaya waxaa xaqiiq ah inay luuqadda ay sii luminayso ereyo aada muhiim u ah waxaa arkaysaa een, dowladda een, federaalka oo kale hadda markay isticmaalayso inay soo saarto awaamiir een, waxaad arkaysaa inay ku qoran yihiin luuqadda ingiliishka ah Een, xataa waxaa arkaysaa een, xildhibaanada dowladda iyo wasiirada inay isticmaalayaan een, erayo badan oo aanan ahayn af soomaali aanan ahayn Een, waxaa arkaysaa inaan le- leeyaho kale motion baa maanta jiro Een, campaign baan wadnaa Een, waxaasoo dhan waxay leeyihiin erayo af soomaali ah oo ku habboon in la isticmaalo haddana waxaa moodaa in dowladdii ay in aada u moodo inay tahay een, dowlad aanan luuqadeeda iyadooba aanan lahayn ay ku hadlayaan luuqad qalaad ay ku hadlayaan Een, taasina waxay sababta ay tahay waa dadkii wax ku soo bartay een, dibadaha aa dhammaan dowladda xi- een, xilalka ka wada haayo qof walbana een, wuxuu u hadlayaa meeshu wax ku soo bartay luuqadii ay ahayd qaabkeeduu u hadlaya hadduu af talyaani wax ku soo bartay een, talyaani fik- xataa wuxuu u fikiraya qaab talyaani u fikiraya hadduu english wax ku soo bartay qaab wuxuu u fikiraya english ah laakiin qofka markuu soomaali wax ku barto wuxuu u fikirayaa si soomaalinimo ah wuxuuna ogaanayaa inuu wadanka asiga uu leeyahay Een, jaamac wuxuu leeyahay maxamed een, hogaanka dalka luqadaha iyo wadamada ay ka yimideen waxa looga hadla ay ku hadaaqaan ay ku hadlayaan taana waa waxyaabaha afka sii dhuminaya maku muuqata adiga hadba qofka asiga wixii la weyn waa goonidiisa luqadaada ama afkaaga haddaad ka faanto soomaalida waxay aaminsan tahay qofkii ama ingilish ku hadlo in uu aqoonyahan yahay mid qalal yar oo dadka lagu abuuray oo ah qofkii luqado ingilish ku hadlo ama luqado kale shisheeye ku hadlo inuu aqoonyahan yahay basaa bulshada ka dhacdhacday sidaa awgeed ayuu qofka ama xil hayo uu u isticmaalaa ama ereygaani waa erey international ah ama caalamiya la wada isticmaalo badanaa soomaalidu waxay wada isticmaashaa ereyo wuxuu iska soo geli karo oo luqado kale ah walow oo af soomaaliga naftarkiisa oo ku jiraan waxyaabo la la soomaaliyeeyey oo afka qalaad lagu yihahdo soomalizer hadda carabigoo kale waa naga buuxaa albaab iyo qalin iyo waxaasoo dhan calan iyo waxaasoo dhan waa waa carab af carabi ah laakiin la soomaaliyeeyey englishka oo kale buog oo kale waxyaabahaas way jiraan oo la soomaaliyeeyey oo soomaali loo isticmaalay magacyadeena badanaa waa carab laakiin soomaaligii oo rasmiga ahaa waa lagu wada hadlaa canug walba oo dalka ku dhasho markuu korayo waalidkiisii iyo dariskiisii iyo wixii oo dhan af soomaaligii waa lagu hadaaqinaya laakiin ereyo waxaa jira oo keliya oo ka baxsan een, een, afka soomaaliga ah oo laakiin micnihiisa ay wada garanayaan hadda mobile haddaad tiraahdo mobile kambaadiyo jooga wuu garanayaa laakiin ku imaanshihii dalka uu ku yimid magaciisii ayuu ku hirgalay waxaa kaloo jirta marka magaalada marka la joogo waxaa noo yimaado agab ayaa dibadda noogu yimaado agabkaas yimaadaahi guddi u fariistay oo magac inoogu bixiyay mayle laakiin sidii uu noogu yimid ayaan u isticmaalnaa badanaa hadda teknolojiyadda soomaalida hadda memory iyo flash iyo waxaasoo dhan waa sidii uu noogu yimid wadamada kale hadday luqad ula baxeen af af ula baxeen annaga sidii uu noogu yimid aan u isticmaalnay haddaan u isticmaalnayna wax hadda oo oo culays uu afka ku yimid oo ku burbur ku yimid ilmaha Een, maxamed sidaad maqlaysa jaamac waxaa hadalkiisa uu u dhigmayaa luqadda soomaaliga aada hodan uma aha waxyaabo badan oo ka maqnaa jiro ma ku muuqata Een, luuqaddu wuxuu yidhi wax yar oo qalqal ah ayaa ku yimid maahane ma wada dhaawacmin Een, gebi ahaan luuqaddii way jirtaa haddaan wax yar tusaale usoo qaato een, hooyada ama hooyada guriga joogto waa meesha ay afka ay ilmuhu uga soo abaabaan waa guryaha Een, waxaan qiyaasaynaa hooyo dhalatay burburkii kadib Een, ee caruur maanta haysata iyadana wax ku soo baratay ee, luuqad english ah ama luuqad kale waxaad dareemaysaa guriga markii la wada joogo ilmaha hooyada waxa ay ka dhaxlayaan wuxuu noqonayaa afka hooyada ay isticmaasho waxaa macquula inay hooyadii ay tiraahdo m- een, maama ah, ay cunugeedii ku tiraahdo ama afaf kale ay kula hadasho ilmuhu yaryarna waxay ku abuurmayaan ama ku abaabayaan hooyada hadaaqeeda mees waxaa marka ka cad inay sii burburayso luuqadda ayna sii baaba'ayso Ee, runtii ee, taariikh ahaan kun sagaal boqol iyo kontonkii ilaa iyo hadda aan joogno oo laba kun toban iyo sideed ah laba kun toban iyo sagaal adduunyada waxaa ka baaba'day labo boqol iyo soddon luuqadood oo lagu hadli jiray ah ka tirmatay adduunyada waxaa looga hadlaa lix kun oo luuqadood aa lagu hadlaa unesco cilmi baaris ay samayso waxay ku sheegtay qarnigan dhammaadkiisa in lixdaas kun ee adduunyada looga hadlo kala bar ay baabi'i doonto ama ay tirtirmi doonaan runtii haddii aan sida aan hadda soomaaligeenu uu yahay ama aanan u haysanin aqoon-yahano saxo oo u soo dejiyo qaamuusyo iyo ereybixin iyo horumarin haddii aan lagu samaynin waxaan ka mid noqon doonaa lixda saddexda kun luuqadood ee adduunyada ka tirmi doonto dhammaadka qarnigan waa mahadsantahay ustaad jaamac ugu dambeyn maxaa ku tali lahayd ama maxay tahay tallaabada habboon in la qaado si afka soomaaliga uu u noqdo mid sii jira waqti dheer waxaan aniga kula talin lahaa kow ay ka yihiin wariyaasha laba ay yihiin barayaasha ama macalimiinta in labadaasi waxa ay isticmaalaan in ay bulshada isticmaalaan haddii wariyaha ou ama af soomaaligii saxda ahaa intaasoo milyana dhegeysanayso haddii af soomaali sax ah uu ku hadlo ama ereyo uu asiga isticmaalo in dadka la isticmaalayaan waxaa kaloo ognahay in luqadeenna way qoran tahay qaamuusyaa jiro xataa hadda technolojiyadda niman baa wanaagsan oo sameeyey applicationka ama loo isticmaalayo internetka in ay geliyeen internetka oo ay afkooda soomaaligaad luqadda ereygaad rabto u isticmaalaysid hadda qaamuus ama dictionary buugga la yidhaahdo ee loo isticmaalaa jiro afka soomaaliga ereyga rabtid haddaad gelisid wuu kuu soo saarayaa teknolojiyadda marka luqadeenna kama harin waxaa kaloo oo anaga soomaalida haddaan nahay aada ugu nasiib badan nahay yacni adiga hadda hadafka aad rabtay haddii ereyga yahay inaad fahanto af soo in ingiliishaad ku aragtay af soomaaliya kugu sheegaya
maxamed adiga maxamed adigana intaadan su-aashaada u gelin waxaan rabaa jaamac wuxuu ka sheekeeyey qaamuus in lasoo saaray oo tafsiirinayo ama turjumayo ereyada jaamaca waxaan xasuusinaa qaamuuska qoran inuu yahay uu ku qoran yahay erayo kooban oo keliya oo markaasna intii oo la wada yaqiinay oo ewel hore u jiray ee dowladii dejisay ama wax la wada garanaya yar oo kooban oo qaamuuska ku degan yahay laakiin ma ahan qaamuus ku degan dhammaan luuqadii oo dhan ama wax walba oo luuqada looga baahnay ku degan ma aha ma la soo kordhin waa wax hore u jiray oo meeshii ewel taagn soddon sano ka hor uu taagnaay taagan waayo waxaa intaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta xubin middan la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqaneed dooda gaabana ayaan intaas kusoo gebagabaynaa halkaad weyn nagala socotaana waa washington haatanna ibraahim dhow oo stuudio ila fadhiya waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii oo sidaan filaya ibraahim oo ku saabsan gaastriga iyo waxa caafimaadka uu ka qabo in laysqaras bixiyo
barnaamijyadeeni hore ayaan uga hadalay qaar ka mid ah xanuunnada ku dhici kara dheefshiidka maantana qaar kale ayaan ku eegaynaa daktar axmed cabdi cusmaan ayaa dhakhtar xanuunnadaasi ah waxaana su'aal weydiinaya dhegaystayaasheenna magaceega ugu horeyn waxaa la lahaa cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto waan u mahad celinayaa cabdiraxmaan waxaa loo yaqaano calool istaaga ama luuqada qalaad lagu yidhahdo constibation waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan afar iyo labaatanka saac ilaa iyo laba jeer xaaladda waa mid dadku ku kala duwan yihiin qof kasta wuxuu leeyahay waqtiyo oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin waxaa ka mid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fiberska oo ah raashino jilcinaya saxarada waxaa dhici karaysa in qofkii shaqadii la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanay marka asbaabaha way badan yihiin waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay kamid yihiin calool istaaga inuusan isku dayin in si asaga dabiici ah uu caloosha isku socodsiiyo laakiin uu xaalada kala xiriiro dhakhtar uu si uu talo uga siiyo bismillaah magacey waa nacimiis aadan su-aasha aan weydiin lahay waxay tahay maxaa sababa caabuq ku dhaca caloosha Een, waa mahadsan tahay gastroenteritis waa bukasho si caadiga ku dhacdo ee, sida caadiga ku dhacdo mindhicirka kaasoo keento matag iyo shuban waxaa keeno bakteria ama virus iyo waxyaalo kale xanuunada badankooda waxaa waxaa looga fiicnaadaa maalmo gudahooda haddii mataga iyo shubanka ay aada u badan yihiin qofku wuu ku fuuq bixi karaa taasoo loola jeedo in ji- eh, in jirkaada ku yaraan doono biyaha sidaas darteed xaaladaas gastroenteritis waxaa muhiim ah in dhakhtar aada la xiriirsid qofka bukaanka magacayga waa maxamed cabdulaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxa ay xanuunto mar walbo ee, dhinaca bidix ee caloosha ee, markii aan seexdo sidoo kalenta waxaan dareemaa labo waqti walbo so marka dhakhtarka waxaan ka codsan lahay ama aan- inuu ii sharaxo waxyaabaha keeni kara ama waxyaabaha sababa mar walba in markaas seexdo iyo markaas soo jeedo labadaba ay caloosha i xanuunto
waa mahadsan tahay Een, xanuunada laga dareemo dhinaca bidixda ee ubucda waxay ku badan yihiin een, haweenka iyo dhalinyarada badanaa xanuunka noocan oo kale ah een, waxaa ka mid ah een, caabuq ku dhaco xubinada ku jiro een, dhinaca bidixda ee caloosha taasoo ugu horeyso caloosha laftigeeda mindhicirada kilida kaadimareenka iyo beeryaraha oo ku jiro dhanka eh, bidixda ah maadaama xanuunka laga dareemay dhinaca bidixda ee caloosha ay badan yihiin laga bilaabo laabjeex iyo gaas calooleed Een, waxaa ugu fiican in qofka bukaanka ah uu la xiriiro dhakhtar si loo ogaado xanuunkani waxa uu yahay waxaa dhici kareysa hadda een, inuu xataa yahay gastritis inuu macnaha xanuun dhanka kelyaha ka jiro marka waxaa muhiima in dhakhtar uu tala la weydiisto si uu dhakhtarka u sheego waxa dhabta ah ee dhanka xanuunka ka sababay dadka qaar ayaan maqlaa oo dhahaya waan isqaras bixinaynaa iyagoo cabbaya caanogel saliid iyo geedo la tutumay oo dhirta ka mid a haddaba isqaras bixintaasi dhibaato muu keeni kartaa caafimaadka qofka waa kan mar kale doctor axmed cabdi cusmaan Een, isqaras bixinta waa caado aan sal iyo raad ku lahayn een, caafimaadka waxayna ka mid tahay caadooyinka ay bulshadeena soomaaliyed aaminsan yihiin Een, qarasta ama dacarta waa waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa bile oo ah dheecaamo qaraar oo jaalle iyo cagaar ah kuwaasoo ka qeyb qaato een, burburinta raashinka dheecaamadaasi ee, waxaa soo saara unugyada beerka waxaana lagu aruuriyaa een, xamiitida oo markii eh, qofku cunto cuno ayaa la daayaa si ay qeyb uga qaataan shiditaanka cuntada dufanka leh marka een, isqaras bixinta waa caado oo miyi iyo mid eh, beeraleyba sababtoo ah dadka reer miyiga waxay aaminsan yihiin caanaha geela markay cabaan inay ku qaras baxayaan beeraleydan waxay aaminsan yihiin haddii ay ca- ay cabaan eh, macnaha raqayga oo kaleeto inay ayagana isku qaras bixinaya taasoo khatarteeda ay leedahay qofka haddii uu een, s- sameeyo isqaras bixin inuu isgaarsiin karo heer fuuqbaxa intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeenna weydii dhakhtarka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan tahay ibraahim xasan daandure oo istuudiyaha la fadhiya ayaa barnaamijka dhakhtarka weydii nala socodsiinaya waxaana filaya inaad macluumaad caafimaad aad ka kororsateen halkoo idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga v o ibrahim maxay noo xiga caasho haddii aan eh, ka nasanno barnaamijyadii iyo wararkii bal dhegeystayaasheenna laba bugleyn ayaan u soo qabanaynaa iyo codkii cumar cabdulle shuli
berigan isbaraniyo bila dhowra gabar yahay anigoon hurdada bogan idhaantada oo qura anigoo biseelo berigan isbaraniyo bila dhowra gabar yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo qura anigoo hubaseero bal dahabii tahay jecelku waa balay bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta boosta ku nu sheegaa beydkii aan geli lahayn ano badi habeeyay aroos kuula begsaday ayaad laba boglayso bal xasuusoo inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno ayaad laba boglayso bal xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay gayaankayga oo badan hablaha baar ka fira inankaa la soo baxay wadan gorbarqaha cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray wataan goorbarqa isu tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray
bal xasuuso inuu yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno ya salaam codkii cumar cabdulle shooli ayaan ku soo gabagabaynaa baahinteennii galabnimo ay wadadirida kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashi cuudi anigoo ah ibraahim xasan daandure farsamaduna waxay ahayd jimi fry intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo buuraha anuun korin waddana kaga shekeen halkee ay u badatee murtiiduna biyo dhigaysiyo aan kuu tabta bogtee halkee ay u badatee murtiiduna biyo dhigaysiyo aan kuu tabta bogtee bugiaan qoray baad balaha ka jeexdo beertaan abuure dhibka badan muu maray baad bugiaan qoray baad balaha ka jeexdo beertaan abuure dhibka badan muu maray baad mirihii ka soo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku beegto mirihii ka soo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku beegto markaan bal kastaba dayay ama baray howlaha ka bilow hadeero ballanka lahayniyo baqi imooyil halkaasoo ku baabay markaan bal kastaba
This is VOA News.